wararka ka imaanaya magaalada heyga ay ku taallo maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ayaa sheegaya in soomaaliya ay goor dhoweyd gudbisay dacwadda ka dhanka ah ee kenya ee ku saabsan xuduudda badda dacwadda waxaa gudbiyey xeeralaalyaha guud ee qaranka soomaaliya iyo diblomaasiyiin soomaalida ah haddaba safiirka soomaaliya ee midowda yurub iyo dalka biljam ambasador cali siciid fiqi oo ka mid ah ergada soomaalida kuna sugan heeg ayaan goor dhoweyd khadka taleefonka ku waraystay kana waraystay arrimahaasi maanta waa la xareey maanta waa maalin taariikh ah soomaaliyeed runtii sidaa ka warqabtid arrinta badda wakti dheer ayay soo jiitamaysay shacbiga soomaaliyeed murugo badan ayay ku haysay dowladda soomaaliyeed uu madax ka yahay president xasan sheekh go-aan wuxuu ku gaaray arrintaa iyada in maxkamadda la geeyo sanadkii hore waa samarkii sanadkii hore lasoo dhaafay dacwadii waan geynay maantana waxaan geynay waxa la yidhahda memorialka wixii maaragtino ayaan file garaynay meesha waxaa la waxaa yimid maaragtay xeer ilaalyaha guud ee qaranka iyo iyo aniga iyo maaragtay gabadhii looyarada arrintan maaragtay coordinatorka ka ahayd ayaan waxaan u gudbinay dacwadii maaragtay registrarka guud maxkamadda international court of justice ee ku taalla hague waxaad markaa iga warantaa dacwadda la xareeyey maxaa ku qoran oo dowladda soomaaliye dowladda soomaaliyeed looyar ma ihi aniga dacwadda waxa ku qoran maaragtay wax aanan hadda ka waa confidential lagama hadli karo hadda laakiin waa waa keeska soomaaliya ay ku dacwoonayso ay leedahay maaragtay dhulka intay kenya goosatay ma aha ee anaga meesha dhulka siduu yahay internationalka hala raaco ee soomaaliya intaas bay ku doodaysaa waxaad markaa iga warantaa dowladda soomaaliyeed iyada waxyaabaha ay cuskanayso oo ay ku sheeganayso in dhulkaas iyadu ay leedahay maxay tahay dowladda soomaaliyeed sharciga adduunka ayay raacaysaa waa kenya weligeed way sheegan ma sheegan jirin maaragtay mar kasta oo dowladaha sida deriska ah oo badda bad wada leh way isqabtaan markay isqabtaanna maaragtay reportka ay gudbiyaan nin walba wuxuu sheegtaa sida maaragtay xuduudda internationalka loo gooyey ayuu badanaa sheegtaa kenya dhowr mar ayay maaragtay sidaas oo kale ay gudbisay ay tiri meesha xuduudda sax ah ahayd laakiin two thousand five go-aan waxay ku gaartay qeyb inay wax ku darsato dhulka soomaaliya gudaha soo gasho arrintaa ayaa maaragtay ayaa dhalisay in maaragtay soomaaliya ay ay arrintaa maxkamadda la timaado kadib markii ay wadahadladaladii u socday labada waddan ay waxba kasoo bixi waayo waa tahay fiqi marka waxaad iga warantaa hadda dowladda soomaaliyeed dacwaddii way xaraysay goormaa dacwaddan la furayaa oo la dhegaysanaya doodda soomaalida ay qabto waa procedureka maxkamadda ayay ku xiran tahay marka taa weli ma hayno laakiin waxaan rajeynaynaa in maaragtay sanadka soo socda two thousand sixteen maalin un maaragtay ay ay ay schedulkeeda ay soo iyagaa noo soo diri doona maaragtay maxkamadda maxkamadda internationalka hadda waa la gudbiyey oo waa laga qabtay dacwaddii a marka maxaa ku xiga marka dacwadda la gudbiya la qabto kadib maxaa ku xiga tallaabada xigtaa maxay tahay kenya iyadaa soo jawaabaysa dacwadeena wixii aan qornay iyadana way soo jawaabaysaa gadaal damana annagay nagu xiran tahay haddana haddaan kenya waxay soo qoratay inaan jawaabno kadibna maaragtay waxaa bilaabanaya maaragtay difaaca afka maaragtay hadda qoraal baa socda waxaad markaa iiga warantaa fiqi soomaaliya waxay ku doodeysaa in qeyb ka mida baddeedii ay dowladda kenya usoo dhacday ooy sheeganayso bal rajada dadka soomaalida ah ama dowladda soomaaliyeed ay ka qabto in dhulkaasi ay soo dhacsato intee bay la eg tahay horta waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheego in maaragtay soomaaliya waxay haayargaraysay waxay haysataa looyarada ugu qiimaha badan ugu maaragtay arrinta badda ku saabsan dadka ugu caansan dhinaca horta badda ayay horta soo haayargaraysay boqolkiiba boqol iyo konton waxaan rajeynaynaa i ka badan soomaaliya in arrinta ay ku guuleysanayso waayo soomaaliya xaqdarro ama ay ku deedayso ma jirto waxay xaqeeda ahaa dhulkeedii bay ay bay bay rabtaa inay dib usoo ceshato wax dhib ahna ma jiro waxaan rajeynaynaa maaragtay keiska dadka maaragtay looyarada aan ijaaranay oo looyaro caan ah la yaqaano ayaa maaragtay noo xaqiijiyey annagana aan aaminsannahay in keeskaas boqolkiiba boqol soomaali ay kuguuleysan doonto qareenada wadankay u dhasheen qareenada wadamo badan ayay u dhasheen maraykan ayaa kamid ah waxaa kamid ah ingiriiska waxaa kamid ah faransiiska marka qareeno caan ah la wada yaqaan waayo arrintan way iska caddahay nin maaragtay dhul hadda soomaaliya markay daciif noqotay oo maaragtay oo ay iyada dhexdeeda ay buuqa ku batay ayaa dhul ay damacday kenya maadaama ay ku aragtay kheyraad fara badan darteed ayaa dhulka ay u balaarsatay sidaas darteed dhulka waa dhul soomaaliyeed kaana waa la ogyahay taariikhiyan waa la ogyahay satellite-ka og waxa waaye ribooryaday kale oo maaragtay oo inta ka hor borderka meeshu ahaa oo qoran ayaa ayaa meeshii ku cad marka dawladda kenya ilaa intee in la-eg way gudaha dalka soomaaliya usoo gashay oo ay sheeganaysaa
ilaa iyo dhirid ahaan hadda ma haayo korka ma haayo laakiin substantial meel aada u ballaaran bay maaragtay oo xeebta badda ah ayay kenya maaragtay goosatay maxaa lagu tuhmayaa marka qeybtaasi dawladda kenya inay goosatay la sheegayo kheyraad fara badan oo ay ka mid yihiin batrool waa gartay marka ma taasaa loo nisbeyn karaa in ay keentay sheegashada dawladda kenya absolutely taabaa muhiim u ah kaasi waxa uu ahaa ambasator cali siciid fiqi oo ka mid ah ergada soomaalida ee ku sugan haig ee maanta gudbiyey dacwadda ka dhanka ah dowladda kenya ee ku saabsan muranka badda halkaad kala socoteena waa v o a washington haddaba muxuu yahay muranka badda ee soomaaliya iyo kenya sidee ayaase loo qiimayn karaa dacwadda soomaaliya su-aashaas iyo kuwo kale ayuu haaruun macruuf waxa uu weydiiyey rofesor cali cilmi afyere oo daraasad ku saabsan arrimaha badda soomaaliya wada waxna ka dhiga jaamacadda qatar
waa mahadsantaha haarun horta runtii arrinkan ama ishugan waa ishu oo oo aada u dhib badan oo mucaqada oo oo haddana caalamku guud ahaan waa ku cusub tahay markee law sigaba kulligiiba waa wax cusub oo ratificationkiisu mar dambe u yimid isaga dhan waxaan labaatan sano ka badnayn oo jiraa marka waxaa aada u adag yani waa area horta cusub oo marka la gelaayo wax kaaga soo baxaya aan aada loo garanaynin marka artic marka la fiiriyo sharciga badda waxaa jira afar hab oo labana ay tahay adjudication yani in la kala xukmiyo labada dal labana ay tahay arbitration oo ah in la dhexdhexaadiyo labada dal article two eighty seven wuxuu leeyahay afartaas hab ayaa laba dal hadday isqabato lagu kala saari karaa waa garta waxaan rabay bal wax yar dadka inaad u sharaxdo waxa ay soomaaliya ka cabanayso oo kaga cabanayso dowladda kenyana ay ku qaldantahay horta meeshan waxaa jira markii law of the seagu uu yimid dalal waxaa jira ama iska soo horjeeda oo badda u dhexaysa ay ka yar tahay yani cadad ay ka yar tahay ladsay hadda annaga yeman waa iska soo horjeednaa haddii mid walba laba boqol oo mayl ha qaato la yidhaahdo jaziiradana ay meesha ku jiraan suurtagal ma aha jaziiraduhuna waxay advantage siinayaan hadda yeman dhinacaas marka la fiiriyo oo sokadare iyo dhinaca dhinaca xagga annaga markii kenya la fiiriyo jaziiradaha lixda ee meesha ku yaalla annagaa iska leh saan anigu hadda kolley intaan ogahay marka annagay advantagena siinaysa dhulka xuduudda markay kulmaan xuduudda dhulka iyo xuduudda baddu markay kulmaan laynkaas sidoo u baxaya horta laysku haystaa soomaaliduna waxay rabaan in hab loo waddo loo maro qoladan kalena waxay rabaan in xoogaa ay yaro qalloocsadaan meeshaa marka waxaa ku jira dhulbadeed badan oo oo yacni tirooyin kala duwan lagu sheego laakiin dhulbadeed badan oo lineka habkii loo jeexo ay ku xirnaan doonto laakiin waxay waxaan isleeyahay hadda judgeska meesha jooga iyo inta case oo lasoo fiiriya marka la fiiriyo soomaalidu maritime boundaryga anigu hadda expert kuma iyo boundarieska iyo waxa la xiriira laakiin hadda inta aan aqriyey mari marka xuduud badeedka marka la fiiriyo waxaa laga yaabaa inay iyadu ay leedahay advantage ay leedahay soomaalidu leedahay laakiin haddii c l c s ka iyo waxaan kaleeto iyo hadda la abaaray iyo dacwadaha sida loosoo kala horumarinayo iyo waxaa dhici karta in aan wax aanaan qaadi karin intaan dhabarka saarano aan aan aan aan aan wax xoogaa ay bahashu cabaari jiitanto sideed u aragtaa laakiin hadda in dacwadan ay soomaaliya gudbiso si ay uga baaqsan kartay ma jirtaa wallaahi markii hore de horta waxay ahayd intaanba horta dacwadan iyo la isla aadin meesha ay wax jiraan waxaa umanayd in soomaalidu ay u marto waddadii ay u martay markii hore arri arrimahan marka lala macaamilayo markii hore toddobaatanaadkii soomaalidu guddi guddi badda la yihaahay samaysay oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo cadaaladda iyo tabadda iyo madaxtooyada iyo jaamacadda ummadda iyo ay iskugu jireen judgeka hadda ninka guddoomiye ku-xigeenka ka ah ayaa kamid ahaa oo jaamacadda ka socday guddigaas ayaa muddo dhowr iyo toban sano ah arrinkan loo sameeyey wax alla wixii oo facilitation u baahnaa oo baarayey oo ka dhigayay soomaalida shuruucdeeda inay las jaan qaado shuruucda caalamiga oo negotiationskii nooga qeybgelayay nin yuusuf cilmi rooble la yidhaahdaa hogaamin jiray marka yacni runtii soomaalidu markaa door macno leh ayay ku lahayd markaas ay arrintani foom garaynaysay toddobaatan iyo labo ilaa iyo siddeetan iyo laba oo oo jamaica lagu soo konkubid garaynayo soomaalidu door la yaqaano ayay ka qaadatay arrinkan isaga ah guddigaasaana hogaaminayay kor maxamuud geela genaraal maxamuud geela yuusufa madax u ahaa laakiin technical teamka cabdilqawi iyo waxaa ka mid ahaa doctor cabdilqawi iyo ninkaa yuusuf cilmi roobla ah marka runtii soomaalidu hab waxay u gashay habaysan guddigaasna aakhirkii waxay keeneen sharcigan hadda law number five-ka ah oo noo yaala annaga oo kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii iyo in la ratify gareeyo oo la aqbalo ayay guddigaasi noo keeneen soomaalida hadda jirta madaxweynaha iyo qoladii hadda mashruucan waday arrinkaas ma aysan qaadan si transparentya oo publiga oo dadka soomaaliyeed communication strategy fiican ay ka dambeyso oo dadka lagu educate gareeyo loo arrinta loogu sharxo uma aysan abaarin waa gartay arrinkaas isaga ah ani waxaan u arkaa inuu ahaa arrin oo gaabis weyn keenay midda labaad labada hab oo itlos iyo aan ku dhameeyo itlos iyo iyo i c j ilaa hadda aniga ioma cadda waxa ay i c j uga dooratay itlos labaduba waa laba hab oo adjudication ah dalku marku uu ka fekero dal walbaa maslaxadiisu intuu ka fekero wuxuu dhihi karaa aniga habkaanaan rabaa in la igu xukumo marka dalka kale haddii la isla garto haddii la isla garo waayo waxaa la isla aada arbitration laakiin haddii labadoodu ay isla gartaan waxaa lagu kala saaraya bangaladesh iyo berma ama myanmar hadda waxaa lagu kala saaray i t l o s ka midka ah maxkamadda ma aysan aadin dalku marka wuxuu dhihi karaa jabuutina waan la hadlayaa yemanna waxaan rabaa i c j inaan la aado itlasna waxaan la aadayaa qole hebla kenya yani marka hab the choice of of of mechanismka ay doorteen habkay u doorteen aniga iima cadda afyar ahaan kulley markaan weydiiyana jawaab waafiya kolley dowladda madaxdeedu waa iga siin waayeen waxa ay ku doorteen habkan ay doorteen calaa kulli xaal hadda maxkamadii waa loo geeyey team laba teamaa meesha jooga team waa team international oo lawyers oo trem oo la yaqaano oo dadka hogaaminaya la yaqaano oo hadda ninka madaxda ka ahay waa ninkii bangaladesh yacni tiamkiisa madaxda ka ahaa so wa waa la garan karaa ninkaas midda labaad waxa waaye tiamka qaranka soomaaliya arrintan ugu jira dad oo competency le dabcan way ku jiraan oo ay dab ay ka mid tahay gabadhu oo ilaa xad yani competency xoog leleh laakiin haddana ma naqaano ana kulley dadka soomaaliyeedna commission looma sheegin tirada dadka iyo backgroundkooda looma sheegin cartografriska iyo dadka juqraafiga iyo waxa samaynaya ma naqaano marka ma garan karo aniga outcomeka ama ama natiijada kasoo baxaysa waxay noqonayso laakiin waxaan qabaa in hadda lagu mintido meesha la joogo meel hadda laga noqon karo ma laha kaasi waxa u ahaa rofesor cali cilmi afyare oo daraasado ku saabsan arrimaha badaha soomaaliya wada waxaana uu khadka teleefonka ugu warramayey haaruun macruuf
waxaan dhegaystayaal idiga raaligelineynaa brofesorkii ka hadlayey arrimaha badda ee u warramayay haaruun macruuf inuu magaciisu sax yahay afyare cabdi cilmi